ONG. I am Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com
dhegeystayaal waa maalin arbaca ah idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah lamaano dhallinyaro ah oo kharashkii ku bixi lahaa xafladdii arooskooda ku taageeray barakacyaal ku nool gurceel waxaana xasuusiyey waktiga aan ku jirno waktiga aan ku jirno oo ahaa mid aada iyo aada u adag oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama duruufo isku jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan ayaa waxaana xasuusiyey anigay oridayda aan ku tashanay maalintaas kaalmihii qasiidooyinka bisha ramadaan iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay inuu afar jibaari doono tirada qaxootiga uu sannadkan maraykanku aqbali doono go'aanka madaxweyne biden uu ku dhawaaqay ayaa ah mid meesha ka saaraya go'aamadii madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sannad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sannadkan uu gaadhsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii uu maamulkii hore uu tirada hoos ugu dhigay oo uu gaadhsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sannadkii wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda loo yaqaano g n amaba g toddoba waa dowladaha dhinaca warshadaha ka horumaray ayaa toddobaadkan ku kulmaya magaalada london iyadoo isbeddelka cimilada ruushka iyo weliba shiinuhu ay ka mid yihiin caqabadaha ajandaha xagga hore kaga jira waxaana uu noqonayaa kulankii u horreeyay si foolka fool ay u yeeshaan muddo laba sanna ah kadib markii faafitaanka xanuunka coronavirus uu kulankii ay pittsburg ku yeelan lahaayeen sannadkii wasiiradan arrimaha dibadda loo bedelay hannaanka fogaan arogga ruushka ayaa laga saaray wixii loo yaqaanay g sideed sannadkii kadib markii uu xoog ku galay krimiya xogaya arrimaha dibadda antony blinken ayaa isniintii cambaareeyey ciidamada ay dhowaan ruushku geeyeen xadka ukrain lamaano dhallinyaro ah oo dhowaana ku aqalgalay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa cuntadii iyo weliba kharashkii ku bixilaha maalinta arooskooda ku taageeray qoysas danyaro ah oo barakac ku ah magaalada warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aad xasuusato caawinta dadka danyarta ah hase ahaatee mursal iyo oridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah inkastoo dhallinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflado lagu macsuumo dhallinyarada asxaab iyo qaraabo ah haddana arooskii ka dhacay guriceel ee mursal iyo naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala guriceel mursal cali xaashi ayaa v o a uga waramay waxaana xasuusiyey waktiga aan ku jirno waktiga aan ku jirno oo ahaa mid aada iyo aada u adag oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama duruufo isku jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan ayaa waxaana xasuusiyey anigay oridayda aan ku tashanay maalintaas yaan la wadaagnaa farxaddanada oo mudan waxaana ilaahayna garansiiyey inaan farxaddanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada koonaheeda degan inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahayn oo dad aan macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecinno dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qobada iyo ay ka xirtaan iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xaafadahooda aan ugu geyno aan ugu qaybino sidoo kale inaan ugu waacino in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago sida galo face maska iyo galofisya iyo saabuun iyo oomada jirims bilaha aan ugu bedelno aan ugu qaybino marka maalintaas aada iyo aad ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noo lahayd inaan farxadda nala la qaybsanaa oo dadkaas danyarta ah ee magaalada koonaheeda jooga marsal kasako inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah haddana doortay inaad dadkii danyarta ahaa maalintiinii farxadda aad la wadaagtaan maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen maxay idiin samaysay waxa weyn ayay noo geysatay waxa weyn ayay noo geysatay oo ah waad dareemi kartaa qofku marka wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa waa asaga kusoo noqonayo ma dareema in uu wax dareemayo waxa uu sameeyey waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oo dhexayna haleeshiyey inay tahay ayaan dareemay soobacelintii nooga soo noqotona waxay noqotay mid aada iyo aad noo farxad geliga mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joogna wax ka bedeli kartana waa ayna geliday marka wax weyn ayaan dareenay oo deegaanka aanu qabanay dhalinyaro badanaa qarash aroos marka ay gelayaan waxay ku bixiyaan kumanaan dollar hoteelo iyo kharash aan macno badan samayneyn adinku dhalinyarada soomaaliyeed tusaale ma u noqon kartaan aada iyo aad aada iyo aad waxaan rajeynaa inaan tusaale weyn oo weliba ajir aan uhelayna inaan u noqono qofkii wado wanaagsan sameeyaa in lagu daydaa oo ajir u helayaa marka waxaan isleeyahay inta fahamka fiican leh inaan tusaale u noqon karno sababtoo ah waxa weeyaan haddii maalintaas farxadda dadka mudan lala qaato waxna la taro mar walba waxaana waa bixi lahaayeen in uu qofkaasu uu faa'iido badan uu ka heli uu ka heli doono marka inaan tusaale weyn aanu noqon doono deegaanka aan joogno galmudug ama guud ahaan soomaaliya inaan tusaale u noqon doono hadda ka bacdi halkii halkii xalfadeynta iyo xoolaha badan la samay jiray in dadka danyartaa lagu taakulayo tusaale noqon doono ayaan umalaynaa cabdiwaaxidow niciimo macalin oo ah gabar dhalinyaro ah caruusad ah ayaa v o a u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda horta maalintaas waa maalin farxadeed sida kaleeto maalintaas farxadina dadka walaalaha masaakiinta la qiibsatay ayadana waa muhiim waa fiican tahay gabdhihii soomaaliyeed ee arooskooda dalbanayay ee sayga ay doorteen ka dalbanayay in xaflado ay u qabtaan adigu maxaad kaga duwan tahay walahi waxaan leeyahay qofka haddii uu haysto adi wax ku filan oo kaleeto maalinta farxadiisa inuu dabaalido dadka masaakiintan inuu caawiyo kale
kugula nool degmada guriceel iyo gey guud ahaanba geyiga soomaalida maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd maalintiina farxadda sidaad sameeya waxaan leeyahay maalintaa farxadda horta waa maalin kuu gooniya tidi kale tinaa la hilmaamin dadka oo kaa mudan inaad siiyo qadarkaas sadaqadaas aad la bixisad waayo sadaqada waxay ku wanaagsanta dadka masaakiinta ah mursal iyo naciimo ayaa ku nool guriceel oo ka tirsan galgaduud waxaana dhallintan ay noqdeen dhallinyaradii ugu horreysay ee ku nool guriceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiyo wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo markana dhegaystayaal aynu dibu jalleecno dhinacii qasiidooyinka islamarkaana ay wada dhegaysanno
bisha ramadaan soma soma soma soma bisha ramadaan soma soma soma soma sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya saqda dhaxalalkii toosa rabbi u sajuudo barya rabbi u sajuudo u rakuuca رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان رمضان رمضان
ka jira magaalada muqdisho waxayna door weyn ka qaataan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada guud ahaan dhallinyarada ayaa si weyn u masruufa guryaha reeraha waxaana goobaha ganacsi markaa tagto ku arkaysaa dhallinyaro badan oo door weyn ku leh cabdiraxmaan maxamed aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada shaqaysata oo ku tiirsan yihiin reerihiisa cabdiraxmaan ayaa weydiiyey su-aal ah sidee dhallinyarada xilligan door ugu leeyihiin ganacsiga muqdisho
runaantii aad iyo aad door weyn ayay ku leeyihiin tobankii sano ugu dambeeyey aa la dhigi karaa runtii aad ayay dhallinyarada usoo fahmeen dhanka ganacsiga waayadii hore waxaa jiri jirtay in dadka waaweyn boysasku ay ku tiirsanaan jireen waxaa ugu badan tobankii sano ugu dambeysay oo aad dhallinyarada uga shaqeysaa dhanka travel agencies-ka wakiilada diyaaradaha maadaama aeroboorkii la furay oo isbeddel halkaasa u dhacay diyaaradaha waddanka kusoo bateen janisa uga soo baxay inay noqdaan wakiilo diyaaradeed oo magaalada xafiisa ka furta kadibna sidaas ku shaqaysta oo kuwaasoo anugu laftigii aan ka mid ahay Sidoo- shaqaalaha dowladda ganacsida sida gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan ganacsiguba marka aad tagta qofka koowaad ee arkaysahay waa dhallinyaro sida uu sheegaya cabdiraxmaan
aad iyo aad marka dadka ugu badan hadda xafiisyada ku arkaysaa bangiyadaad ku arkaysaa eh, shirkadaha kaleo brefatka luuleha ku arkaysaa iyo kuwa iyagu ay ay ikhtiraaceen oo ganacsi iyagu ay hindisiina waad- ayaad arkaysaa inta ugu badan waxaas leeyahay hadda dhallinyarada ayaa xaafadaha usoo baxda boysaska u dhaqdhaqaaqda kaalmeysa waalidka runtii oo meel fiican ka soo baxay inkastoo jiraan daruufo adag oo dhallinyaradu ay soo mareen haddana tobankii sano kuwa ka soo baxa jaamacadaha iyo barashada culumta la xiriirta i t da waxay dhallinyarada ka caawiso inay ku shaqeeyaan aaladda kombyuutarka loo yaqaan waana sababtay ugu badan yihiin taleefal ajinsiyada duyuuradaha iyo meelaha kale ay shaqooyinkan xirfad ahaan laga shaqeeyo cabdiraxmaan arrintaa wuxuu ka shaqeynay shantii sano ugu dambeysay
aad iyo aad runtii xagga i t da aad bay u caawisay dhallinyarada eh, waxayna ka shaqeeyaan arrimaha la xiriira dhanka i t ga looga baahan yahay ama teknolojiyada tusaale ahaan waxaa ka mid ah eh, xagga sistamyada eh, shirkadaha u fududeeya inay shaqooyinka qaar qabsadaan oo ayagu ay farsameeyaan waxaa ka mid a dhanka multimediaha oo runtii ay aada ugu shaqaystaan sida tviyada iyo iyagoo si qaasa kaamirooyin gaara ugu shaqaysta hadda soo baxay oo sawiradii dhidgareeya cododka jarjara waxyaaba badan sameeya dhanka i t runtii aada ugu fiican Eh, w- aad iyo aad runtii dhin- dhin- dhankaas waxaa la dhihi karaa waaba lafdhabarta koowaadba dhanka i t ga dhallinyarada ayaa haysata hagda magaalada muqdisho marka la fiiriyo shaqooyinka muruqmaalka sida suuqa weyn ee bakaaraha suuqbacad iyo goobaha kale halkaana waxaa ku badan dhallinyaro iyaga naftooda garabrata ah sida uu sharaxayo cabdiraxmaan aad iyo aad dadka ka soo haraa inaysan haysan eh, shahaadooyin ama aan xagga jaamacadaha aan waxbarasho ka soo qaadan eh, runta iyaguna waxay aadeen dhanka eh, businesska eh, small businesska dhala- ganacsiyada yaryar eh, oo ay ka mid tahay tusaale ahaan eh, dharka iyo kabaha iyo wixii la xiriira iyadoo ganacsi weyn u gaarsiisnay laakiin haddana inta ugu badanna maalmaha ciidda oo kale ay- ayay aada uga faa'iidaystaan waxaa kaloo jira dhallinyaro iyaguna eh, dibaddii gudaha inay isku xirmeen mudda oo wadamada turkiga oo kale tegay ama china tegay oo alaaba kasoo dhiiba dhallinyaradan kaleeto usoo dhiiba kadibna sidaa runtii uga shaqaysta suuqa oo ay sidaa isugu xiran yihiin
inkastoo dhallinyarada la isu mareen nolol adag dadaalna ay sameeyeen haddana markasta saameyn ayay ku yeelataa xaaladda amni darre ee dalka ka dhacda maalmihii lasoo dhaafana marka la eego dhaqdhaqaaqyada siyaasadeeda sii xumaanayay dhallinyaradu way dareemayaan
aad iyo aad cabdiqaadirow mar kasta ammaan daradu cid kastay saameynaysaa dhallinyarada keliya ma saamayso dadkao dhan ay saameynaysaa sababtu tahay waxyaaba yararkaa isku toosisay oo busineska xaggiisa la xiriira haddii mar ammaan darra ay timaado waa ka dareemaysaa busineskaaga hadda xilliyadii ugu dambeysay waddanka xoogaha qalalaaso waxyar la runtii laga sheegsheego layidhi xagga siyaasadda iyo ishaysadkeeda saameyn badan annaga hadda nagu yeelatay oo dadkii kastamarka ahaa macaamiishii iyo wixii kala socodka uu yaraaday marka ammaan daradu saameyn saa'id ay leedahay runtii oo aada iyo aad oo ganacsiga dib u dhigi kara inkastoo tira koob saxan aan lahayn soomaaliya haddana dhallinyarada waxaa lagu sheegaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxayna hadda door weyn ku leeyihiin guud ahaan nolosha soomaalida gudaha iyo dibaddaba cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samankaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa markii ugu horeysay taariikhdooda iska xaadiriyey fiinalka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii dhegta dhiiga ay u dareen kooxda baris oo isaga hor yimaadeen labada lugood ee samafiinalka ee tartankaasi tababare beb guardiola ayaana markii ugu horeysay fiinalka champions league soo gaaray tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii kii markaas oo uu koobkan kula guulaystay kooxdiisii hore ee barcelona waxaana uu sanadkan u muuqdaa mid ku guulaysan kara isagoo hadda fiinalka kusii sugaya kooxaha chelsea iyo real madrid oo caawa wada ciyaaraya lugta labaad ee samafiinalka real madrid iyo chelsea oo kulankoodii hore uu ka dhacay garoonka barnabe ee kooxda maringuiska ayaa kusoo kala baxay hal iyo hal caawana waxa ay ku wada ciyaarayaan garoonka stanford bridge ee kooxda chelsea si loogu kala saaro kooxdii soo baxdana waxay u gudbi doontaa fiinalka oo ay kula biirayso magaalada istanbul kooxdii xalay ee manchester city tababare bebe guardiola oo kooxdiisa ay wacdaro dhigaysa ayaa xalay kooxda b s g kaga badisay laba gool iyo gool iyadoo diiwaanka taariikhda kooxda manchester city uu xalay isku qoray ciyaaryahan riyaad mehras oo labada goolba u dhaliyay kooxdiisa sidoo kalena mid ka mida labadii gool ay kaga soo badiyeen markii ay booqdeen kooxda baris toddobaadkii hore usoo dhaliyey iyadoo goolka kale ee kulankaasina uu u dhaliyay ciyaaryahan kevan de bran celcelis ahaana kooxda manchester city ayaa ku tagtay afar gool iyo gool baris ayaana goolka keliya ee labada lugood ay dhaliyeen kulankaasi waxaa u dhaliyey daafacooda markinos tababarihii hore ee kooxda barcelona bebe guardiola ayaa dhisay koox xoogan oo isku badbedelo isagoo ku ciyaaraya hanaanka ama shaxda sagaalka beenta ah kadib markii uu ka maarmay weeraryahanadiisa waxaana uu doonayaa in taariikhda uu markii ugu horeysay kooxda manchester city kula guulaysto horyaalka premier leaga oo uu hadda hogaaminayo iyo koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kooxda real madrid ee kubadda cagta oo ah tan ugu badan ee koobkan ku guulaysata ayaa caawa waxa ay doonayaan haddii ay ka badiyaan kooxda chelsea inay ku guulaystaan markoodii afari tobnaad halka kooxda chelseana haddii ay ka gudubto kooxda real madrid oo dhagta dhiiga ay u daraan ay doonayaan in markoodii labaad ay ku guulaystaan real madrid ayaa ah kooxda keliya ee tartankan ku guulaysatay saddex iyo toban jeer waana in ka badan koox kasta oo tartankaasi ka qaybgalaysa kooxda bayer munich ee kubadda cagta ayaa koobkii u dambeeyey ee horyaalada yurub ee sanadkii lasoo dhaafay la dhigo ku guulaysatay kadib markii ay ka badiyeen kooxda baariis oo fiinalka ay isugu soo baxeen wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal aynu dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka islamarkaana ay wada dhegaysanno qasiidadan ay ku luuqaynayso faadimo qaasim hilowle
Thank you.
guud ahaan idaacaddeenii ayaa intaas noogu idil tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waktiyada salaada weysadeeda